damiga gubinasigi cilmasigay waana la hubaayo baduurna ilbaha u xidhan wayna garanayna ruuxii xanaaqaad u ageersan leeyahay awliya cadhoosaa niman bay laabku kicisa soo damaad garan dadda riinjiyada u daran hawlaad qabatay xisaabtana dabayshooda xusaa kuugu tara weyne nin sigaar caddaa wuxuu yidhaha anigu waandayna kolkuu dhamaysto haddana laba midh oon tahay soo damaadka ayuu laba midh doontaaye gabadhaad jeclayba haddana gaari kula fuushay oo dhinaca kaasoo fadhiyo ruuxay garanaysa amaad guri kusoo doonatay oo lana ciyaarayso hooyadeedna ay jirto oo weliba soo jeedo adiga iyo inantaasi waa kala xishootaan ma garatay yaaba adduunkii ka dhacay way gammaanta ahayd dhulkii labada guri ee xitaa loo tartamaya ee xidigaha dushooda dhowaan la isku haystaa ee addoono kow iyo toban bakriisadaan la koobayna suuqaa kolkii ayuu degtada buuq haddaad maqasho dayaxay tageen iyo ma tegin muranku weeyaan wadaadadii jaboodu iyo casrigu waa isdilayaan ilkihii rag laga daadiyay galabta sheegeen soo hadamaad garan yuri gaagariin baa layimid hawshan oo idile isagaa wareerkaaba baday dunidii jeenada awal waa la wada diidi jiray oo la beensaday hadda unbay xaqiiqinayaan waana la hubaay amistaronba waa kii dayaxa ciid ka soo raraya luuna iyo aboolaana dhigay calaamadoodii haddaynaan inala boodinoo meel ka siirsayanin afrikaanku baashuu lahaa waa la diidayaa isaga ma garan waanigii idhi markay naagtu ay faalsaysayna heede horta kaba fayga lagu joogo ciribta loo dhubay iyo toob lasoo gaabiyo low kor dhaafay alaabta markay qaato lacagna ay wada fitigfaajigleeye markay dabada saydhaysa ijisiiqan weeyo hadday saynta kor u qaato soo haddamaad garan laamiga kolkay joogtay tumasho doonaysa shaqadeedii weeye haddaad fooli maqashisa jid kolkaa jiraad tin dhacday usoo laabataa waana la hubay asbax bay tiraada ayadoon kaga dhabaynayna kolkaasa ee furaysaan haddana dib u heshiisaani soo haddamaad garan kolkaasa habeenkii damar meel ku aragtay dabeed waxay tirahdaan nin iyo filinka maygeyne tagsiga intii lagu ritun baa xamar la geystay faanta iyo waxaa loo gadaa caanaha kulile kokakoole iyo boollo way dalmsanaysaa lacag aan ilahay naagee way cuni taqaanaaye xanjadaad usoo iibisay calashiraysaa agtaaday kasoo raamsataa sida hashaad soo haddamaad garan shaniibada kolkii laga baxay nebis ka raacday mareedkeedii goorta heshay bay kugu xanaaqday gurigooda garanaysa iyo meesha uu yahay sidii oday bara raacay oo leerka qabatiyey oo dacwad loo weerartoo dabaha kaga siisay oo habarta inay maarto iyo dirarka yaabaya werwareegaya xaafada waa ka baqayaa soo haddamaad garan markaa jilecsan iyo bootarka la isku duugayo iyo madax in dhiig lagu gandeeyo yaraha aad moodo alaabtaas waa waxa khadimay lacagahaygii jacaylku waa kasaaru noqdo wo ee baabiina kolka inaan iska ilaawandaya zaw ma aha horta waanigii gabayda kalena tiriyey joogi waanigii kolkaan masooriyiin ya gabaygaga toosooso baan kuu faraqaya qof waliba intuu doono waa looga dhurayaa maskax fiican ruux aan lahayn wuu dardaraya adoo bari ka sugayuu galbeed kaaga soo degaya miyaan kuu dhameeyaa naxwada mise badhbaadoon ma garata sidii naag ninkeedii rabto lana heshin weli ama gabadh aroos lagu wado dhari xambaaraysa ama inan iskuul loo diray oo xaafad kala aaday ama buur daqiiq laga dhigay oo shaahna lagu qooyey ama qara la shiilay oo saliid lagu macaaneeyey ama xil duwan weyn loo qalay oo rooti loo kariyey jacayl iyo wadani kaan rabaan gabay ku sheegaayo soo hadamaadka nin marqaanay waa lagu yaqaan inuu ciyaaraay nin sarqaamay waa lagu yaqaan inuu wareeraay ruux waale kii soo qabtay buu dakhal ku jiidaay naagtii xun naagtii xadaa kaaga sii darane bisaduhu inay tuugsadaan kama gaboobaan soo hadamaad garan afarta sidii xoola diday marada mawsuure jeelqaadku waa baan yahay timir ma sugayo xalwada iyo baasiya daqiiq ma isku iidaamay isagoo muqbaashada miyaan caasha kuu geliyey ma garatay miyaan caasha kuu geliyey inaan xididka sooriyo markaan sharafka doonayo intaan saxan buraan bura cusbada ugu macaaneeyo oon garaaradaydii badnaa qaar usoo kariyo oon gabay basbaas ugu daro heello ugu qoyo waa inaan bud soo qaatoo cuna idhaahdaay ma garatay dulbadnaanta iyo deeqda waan kala aqaanayo rag casuumadii waa inaad subax u yeedhaay casar gaabadkii waa inaad qadada siisaay waa inay kasoo faraxashaan aqaladoodii iyo xeerada hadday kaa marshaan adiga oo jooga amay kula murmaan waa inaad ficil ka badisaaye martidoo dhan waa inaad dabeed laaca ka qaadaaye soo hadamaad garan afartaana digtan odhan jiriyo garamsaydeba sidii madag nin taag yaro gilgelay qiiq ma kaga keenay raad bakayna waa marin jiray ciid ma kala sayray gabay kalena waan soo jiraa sida xamaalkii soo hadamaad garan yaa kubad meel banaan lala tagoo lagu ciyaaraya sidii habar sarwaal qaadatay oo laad ku kicinaysa gabay fiican oo fiican baan anigu sheegaay yaa magaalo iyo reer baadiyo ficil dhex joogaay kolku shaararkii kaa burto lacagna kaa qaato maxaad dhaqatay buu kugu yidhaa waaye dabadeed soo hadamaad garan yaa hadday dumarku lacag leeyihiin maba garoobaan kol hadday qubayk iyo wejiga bootar ku cadaysay lixdankii sideed baan jiray kugu tidhaahdaaye heede jacaylkana anaa kala bartay oo wuu idaashaday gabdhahan ay ka dababoodayaan lacag ma haystaane habar kun iyo boqol haysataa la ogolaadaayo soo haddamaad garan sheekooyinkeedaana waa laga dhegaystaa hadday tiraa shan baan diiday waa laga dhegaystaayo hadday tiraa cirkaan taabtay waa laga dhegaystaa hadday tiraa baddaan jeeray waa laga dhegaystaa hadday tiraa anaa kaa yar waa laga dhegaystaay gaarinimo kolkay sheegatay muranka dayniga waxaa lagu yidhahdaa bullay shaaha inoo kariyo qaxwahay samaysaa hadduu moofa noqon waayo kolkaa been inay sheegtay baa lagu ogaadaayo soo haddamaad garan ayaa lagu ogaadaaye nin shukaansi doona yaqaan hadal macaankiise kolba tuulatrgu yidhaa caashaqa baanahay muraadka ujeegada ujeedaana waa adigu caynkaase waxba lama jeclaanina gabdhaha waa la sirayaaye dhallinyarada caynka u badan yaa la talin doona soo hadda maad garan yaa inaan suuqa mulacyasay oo diiday gurigooda ninba jeelle tumasho ashuta waalan baheli iyadoo la maanaatay oo dhaar ka maraya kolkaasay ilmaysa sidii ruux basbaasgube iyada isbeleyse maxay qaasi kaga roodi soo hadda maad garan yaa maxay qaasi kaga roori naag ninkeeda cayday beriba wuu ku furayaa sariirta iyo cashuunkaad waleegaysan dhagax tuure oo bacadka taagnaa sidii ruux la soo nacay laga saxarle adiga baxshay tani ma jirteen aniguna inaan kaa maslaxa hayga dhawrine adiga isu geystay maxaad uga xishoon weysa soo hadda maad garan horta gabaygaana waanigii jiriyey kowdi gabayga waa gabaygiisa heede waanigii ma garata sidii gabadh macaan oo xariir lagu macaaneeyey oo toob macaan qaadatay oo socod macaanaatay oo kaba macaan dhigsatay oo hadal macaan sheegtay oo reer macaanana dhalay oo guri macaan joogta oo sariir macaan iyo aroos lagu macaaneeyey oo sida galleydo macaan wada macaanaatay gabaygeedu sida fuud macaan waa macaan yahay ma garta yaa gabadh baan jeclaado jecel maa jeclaadeen haddii ay jeclaatana ma raba inaan jeclaadahay ninka ay jeclaatana lawaa inuu jeclaadahay kii aan jeclayn waa iyada inay jeclaatahay jacaylkeedu iyo keedu waa laba jeclaanood soo hadda maad garan gabadh jinaha dhudhuban waa inaan jeclaaday tunaatuu janjeedhaana waa inaan jeclaaday midii jeer limadoo dhan waa inaan jeclaaday garoobkii isoo jiidha waa inaan jeclaaday islaam baradhajigiisa waa inaan jeclaaday duqijaadka dadaisa waa inaan jeclaaday habadkeeda buurbuura waa inaan jeclaaday yaa wadaadaan jeclaaday se dharaar macawista isda kolkii gurigeeda waagan tegay ee shaaha iyo karsi haasaa waheedi kolkuu sooba madhan waaye ficirka iyo daldoomada sidii uguma boodeen kolkay qaadisiin weydiba mawdku ka adigay soo hadda maadka yaa haddii tuugu reer u dhigan reero alaabtooda wuxuu kusii riyoodaa isagoy jeel ku ridayaane rugta gabadhu keena ninkay raalli gelin weydaa wuxuu kusii riyoodaa ilmaha inay rajaysaayo oo raaxa la eryay dabeed kala riyoodaane hadduu oday ritigii fafay iyo saaka ari raaco oo laba duqoodoon israbin raaskii wada joogtay wuxuu kusii riyoodaa habrihii inay isruugeen sohba maad garan yaa cawrala riyoy anigu waan kugu riyooday reer haddaad joogto waan kugu riyooday haddaad gaari raacayso waan kugu riyooday haddaad suuqa roorayso waan kugu riyooday haddaad raashin karinayso waan kugu riyooday haddaad badarka riiqayso waan kugu riyooday haddaad rooti gadanayso waan kugu riyooday ma garatay aan kugu riyoode intaan kugu riyoonaya adiguna riyoda waa inaad ugu riyotahay labada israba waa inay wada riyoodaan labadan israbin waa inay kala riyoodaan mid hadduu wax rabo waa inuu dhan u riyoodayo koodii aan la rabin waa inuu cadar riyoodaye waa idhaho hadda maad karan horta gabaygaana waanigii jiriyey horta waxa weeyaan markii aan edi afarta xidhiir shameeyaan deelka ka hadooshay soo hadda maad garan amran waxaad tidhahdaa qalbigu muufa kaa noqoyo ifrax waxaad tidhahdaa dunduma soo dhacdaa daayo ifti waxaad tidhahdaa sidii dooligaad noqone afli waxaad tidhahdaa adigaa jeerka qurux weyne ardo waxaad tidhahdaa haddaan kala maqnaanayno waxba anigu taa kama qabo adiga yeelkaaye aasiya xawaashay gabdhaha waad u sida tahay waan ku soo nacnacayaa haddaan kuu imaadane waana sidii laba israba kala maqnaanaaye soo hadda maad garan sidii baasto ciir lagu daray oo faanta lagu qoyey ama badar galley iyo hadhuudh lagu madoobeeyey ama habar yaroo toban jira oo naasku dhagaxoobay oo daasad wadato xaragad dhan isu suuraysa quruxdaada waa sida nal iyo booc tubaaka ah soo hadda maad garan geesiyadna waa tahay ine sharafku waa saase macadku siduu hooyadaa waad la dirirtaay cayda iyo dagaalkaba gabdhaha waad ka badisaay ninkii kula hadlaa lagu yaqaan inaad dacwaysaay soo hadda maaska sida kanecaday kaa baqan darisiya dimide feeraha ashuunkooda waad jebin taqaanaaye qofkii kumaaga iyo naagaha timaha jiitay gabadha intaan caashaqay baan meeday leeyahay ninkii iga jeclaadaan rabaa inaan bureeyaay amaantaada maba sheegi kara caawa oo qure waxaa tahay macaan iyo khadhaadh laysku soo daray ama caano qaad iyo basbaas ay ku kariyeen deganaanta lafyaha markaad jagac ka siinayso bushkuleti niman bushilan gaari kari waaji horta kaana waanigi gabaygaa waanigii jiriyey kowgi waanigii hede aan kuu sheegaya sidii dooni bacaa lagu eriyo dhagaxa jiiraysa ama gaari socon waayadoo mooto lagu jiiray ama jiir cayanadoo bisade qaadi kari weyda ama ruux jibir haysa oo gaajo ka waay gabarya jacaylkaaga waa laygu soo falay soo hadda maad garan ilaa waan jecelahay yaa guurna waadan kaa doonayaa sida xaqiiqda ee hadallada aan kuu sheegi waa lagama maarmaana talada haddaad yeeshido saaka adi raacdo tumasho iyo aroos raaxale baan kugu barwaaqayne aniguna fariid baan iyo deeqsi xoolale haddaad maalqabeen tahayna waa la xaraboodaay dharka quruxda badan in hadhow kugu mariimayo iminkaabaan kuu sheegaya caynadu yahay tobakaayo waxaan kaaga gadi baati faraq dheer soo hadda maad garan mandulahana waxay noo dhextaal gelintii weynida cadiidkiina inaan soo gadimaan dhaar ku marayaa adiguna dhilqaha waa inaad nooga celisaay yaa biilkana aroortii haddaan sumuni kuu dhibo kolkaasaad jawaan leena iyo moos inoo karin soo hadda maad garan nimcadaa aan kuu sheegayaa habacsan dadtahay tamaandhadana waa didin iyo baradhanaadole anna kiishna anna cabaan intaa kuugu darayaa inaahan didin waanigaa ku jecel sida dhashaadii sabada maad garan ninkii dumar jeclaadana wuu yara amantahay adna waxaadan kuusoo fakeray hadalla dhaadheere midabka iyo quruxdaada waan yara hesalayna gabadhyahay casaantaada waa dhuxula maygaaga afkaagana madowgiisa waa nuuradoo kale ma garatay sidaa awadeed baan jacayl kuugu soo kacay yaa timahaygu sida ay yihiin eed cifada moodo duqunimka gabow maaha oo wayska dhalankaiyo adiguna caruur baa sida ballaankiiyo isku qayrna waa nahay anuun baan laba gukaa weyne sanadkii daraawiishtii baan dhooci la'ahayn soo horta maad garan yo dhalinyaro inaan nahay dadkuba way maqlahayeen inan iyo barbaar baan nahay waan la garanayna ragga kaleba joog haloo dhan aniga mooyaane kii kula hadlana waa inaan ficil ka badiyaan haddii layga kaa dhaco waxbaan saxayan doonaayo dameer dhagax waa inaan kusoo qaylo kiciyaa naagtana ka iga qaado waa inaan ka dhuuntaayo soo horta maad garan nin cilafaha buuxiyo diminta ruugaya oo luqunta hogaamiyo gadi xariiqaya hadduu kii xumaantaa ku falay weliba maadmado sidii laba digaag sogil ka hadlaysku cuni maayo ma garatay horta gabaygaana waanigii tiriye kowdii berigaan caashaqsanaana waanigii gabayga ku tiriyey eede yaa aan kuu sheege dadda waan macanayn karaan gabayadaydiga jeerkay ka buuxan sidii googo oo lacageeda dadka kalena uma sheego waan ka qariyaa adigaas saaxiibkay aan kuu warramayo balladayso sidii laas guray baan soo burqanayaa ma garatay oo gariirka xinkiisu yuu dhagaha kaa jeexin yaa anigana dharaarahan qalbigu way rafanayay gabadh meel maraysa baan rabaa inaan jeclaadaay laakiin nin bay waalada ii durbaan tumay wuxuu yidhi haddaad caashaq tahay dheegta wada diide aniguna run baan moodaya kama dhagaysteena maanta iyo shalayt iyo darrad waanigii qaday baahidii haysay baan ka baqay inaan hunqaacay saaxiibkiisa mooye anuuba gaajo ii dilaya ninkaa inaan bureeyaan damcayayla talin doono soo hadda maad garo yaa waase saan u sheegay haddaan gabadh warsan maado oon aabbaheed loo tago weliba laysiiyo oon adhiga jeel iyo lo iyo koox fardaadiibo kolkaan xoolahaygii dhannaa reero kala siiyo haddii gabadha lay diido waa inaan cadhoodaaye xididkii islaayaan waa guuldarriya ceeba haddii uu qaloocaas u dhaco ayay la talin doona soo hadda maad garan yaa yaa gabadhan sajaalaada qalbiga iga walaaqaysa jenig waraaqdii laga diiraybaad quruxda moodaaye qoraxda iyo sidii daamurkay wada dhalaashaay heede shaydaan la moodiyey xubnaha jalaqsanaantooda bay mada xishood kale kolkay samada eegaysay warma ibliis ayalay baa qofkii weydiisadaa daayaa horta waa anigii ma garatay waa anigii heesta u tiriyey oo waxaan idhi eedaan kuu sheegaya wadaaca maxaan u dhashay laxweyne maxaan u dhashay dameere maxaan u dhashay sabab kale mooyine agoorogaaloyle raarsanaa ka soo dhicin midab gumaysidiida waxaan ahay askadayay wawrogada adeer subaxda waa anigii idhi hawde markaan gabayga tirinayay ma garatay waa anigii idhi yaa sidii gabadh madow cas oo quruxda aad yabto oo gaaban oo dher sidii kaman la feeneeyey ama habar bidaar leh oo dhakada xaadi kaga taallo ama oday malqaba soo xidhay oo guudka fidhanayo ama gorayo seetaysan oo laadka baranaysa ama dacwo sugtaadana xoolo gadanaysa ama bakaylo weysaysa oo fooda dhiganaya ama laba digaago hudheel shaar ka gadanaysa yaa doofaar hogaan lagu xidhay oo keeno lagu jiray oo la xakameeyo indhaha laga haliideeyey ama xoor hangool lala dhaca way isbedberiyaaya ana gabayga sidii shaha qubtay baan kaga dariyaanshaay soo hadda maad garan digaag dhalay waxaa laga lisaa baaljac muufada kolkaad shiiddo waa lagu qabaystahay saabuun la dubay waa inay maraq lahaatahay shaydaan ibliis guursadaa doofil buu dhali biid oo dhan kaan ugu jeclaa tow dameer ma aha baanota ma garatay ilan gabaygu waa gabay waanigii markii aan u heesayeyna waanigii idhi aalkole basbaasiyo leyn lagu walaaqiyo abukaash la dubayo sinjibii la moodiyeen cagaroo dhileeye daymada xishood kale kolkay samada ersanaa indhaheedu liiliyo sambuusha weeyeen da'deeduna ma weyne lixdan iyo toddoba sano si labaada wiigiyo guga loogu darayay ilka dacawale magaratay ina gabay waanigii u tiriye naagta kowdis eedha ilan caashaqda haye waanigii idhi saarkii miyaad aragtay deen heley waataan lahaa kolkaadina joogtideed agtayda ka muuqatana anigu waan ku dhudaa haddaad meel kala jirtana xaggay qabataan eedaa dacdii kale waxaan lahaa anigu waan soo socdaay haddaad soo farandulaysa agowaa been axdigu bentii kale waxaan lahaa jacdii kale waxaan lahaa gigitii kale waxaan lahaa fiinkii kale waxaan lahaa sidii koondaar la dubay ama muufada la salay dayaxa nuurkiisa leeg allowyaa kula tago magaalada kaa wado dameer socod fiican oo bacaadada mari kariyo bideela ku saaro oo bideelana kugu xidhxidha dhankii kale waxaan lahaa dhancii kale waxaan lahaa bakacdii kale waxaan lahaa bullay taban iyo luqda iyo cilal iyo madax bog iyo gasaan gas soo beel iyo waxaa tahay qaran cidoo buushaan dhan kugu jeclahay digtii kale waxaan lahaa horta gabay heedhe saarkaan u firiyey gabadhii ilan kaasoo ahaayo ma garatay waanigii idhi heedhe inkastoo firitaan kolbay kaa yar dhabaaqdaay oy kaa muhmuhataa sidii ruux wareer qaba ee gabayada intaan jirilaya kala qorsheynaya waxaan ugu necbay kaan ku idhi aan wax guursade isna naagtan aan guursaday baa iiga sii darane naagtana ninkii soo arkay baa iiga sii darane ninkuna beentuu ii sheegay baa iiga sii darane beenta calaf la-aanteedii baa qaadi baa iiga sii darane wadaadkaan u geeya hasana iiga sii darane wadaadkuba kolkuu meheriye baa iiga sii darane meherka arooskeedii baa iiga sii darane arooska mashxaradaydii baa iiga sii daran mashxarada ayaarteedii baa iiga sii daran martidan usoo yaray baa iiga sii daran martidu kolkii ay qabtay baa iiga sii daran heedhe inkastoo sidii ruuxa dardaran aniga laywaalay khayaanada doqonimadaa iiga sii daran heedhe kolkaan idhi iyadiina furayay waanigii idhi saddexdii dalqadood iyo afaran ku siyaajiyo sagaalaan meel laba haysan waanigii ku furay kow horta gabaygu waa gabaya waanigii aan kuu sheege yaa sidii awr la dhaansho biyihii qaadi kari waayey ama idagu dhaleeyo dibi kawaamaya ama geel makhaayada dhisto fuudka ku casheeyey ama ari qalayo qayinayo durwaashaha usoo kariya gabaygeegu sida caashaquud beerka kaa qabanay soo hasa maad garan adduunyada xanaaq baa ka dhacaysan iyo habileysa iyo qaabilina way kala xanaaqeene maraykan fietnampa way kala xanaaqaane africa iyo raduusiana way kala xanaaqaane carabta iyo israa'iilba way kala xanaaqaane gumaysiga xornimo doonka way kala xanaaqaane dib u socod wixii hor u socday kala xanaaqaan soo hasa maad garan hanti wadaagga ruux taajiray kala xanaaqaane dukaanleyna raajicida way kala xanaaqaane biriiska o dhan iyo juugna way kala xanaaqaane ciyaalkana qofkii waalan bay kala xanaaqaane sow hadda ma ad garan muslimnimo iyo gaalnimadu way kala xanaaqaane jiir iyo bisadi waa inay kala xanaaqaane wadaad sheekha gabadh qaawan bay kala xanaaqaane sow hadda ma ad garan yaa habar guur rabtiyo inani way kala xanaaqaane naag masiibtay tii lale qabay bay kala xanaaqaane nin hinaasa deriskiisa way kala xanaaqaane sow hadda ma ad garan runta iyo dilaalintu way kala xanaaqaane tawrada iyo meeshaarku way kala xanaaqaane tagsiile iyo taraafiguba way kala xanaaqaane baar khasaaray kamadyeerigay kala xanaaqaane sow hadda maad garan yaa way kala xanaaqaane muusikayste foorteembaday kala xanaaqaane heesaa diftonaataday kala xanaaqaane abaarta iyo dogaadi way kala xanaaqaane mitiin qaada adigoo sitoo kororhsii doonayo ninkii qorig weydiista waad kala xanaaqdaane sow hadda maad garan yaa ballan adag hadday wada dhigtaan laba is doonaysay ka wax sugaya ka u gooyay bay kala xanaaqaane miskiin tuugsanaya kolkuu daaradda istaago canug yiri allaha kuu sahlay kala xanaaqaane ma garatay ayay kala xanaaqaane baabuur furdada jooga oo sibir xameelaya haddii roob kusoo daata way kala xanaaqaane gurigii khashiin iyo warqada laga fogay waayo qofkii gelayay minashiin biyay kala xanaaqaane ma garatay yaa ardaygii gardaran macallinkay kala xanaaqaane gaarigii rakaad badan sitay meel fuu qabanayo geerash bay hurdaan darawalkay kala xanaaqaan aniya mansadayduna kol baan aada u diriraay haddii aan canantan lawaa inay habsantahay iyada xaraga midhanaan halabsan doonay garar qallo iyo marhaba anigu beenbeene gabaygayga deelqaadgan way gala xanaaqaane horta waa anigii gabaygaana waa anigii jiri kowdi ilan gabaygu waa gabay ma garatay kolkii gabadhan wiilka u doonay anoo qarboosho taajir qarboosho gabadha ina qaroonta ee wiilkayga aan la rabay inuu guursado ay keninka la ee la yidhi way dhimato way isasunayso ee ee la yidhi biliilkaa ku doonayo waa lagu xidhaya waanigii yidhi ilaa haddaanan gabyin waa laga qaban lahaa ee waanigii jiri ma garatay sidii gabay jawaan lagu riday oo dooni lagu qaaday oo buurta sheekh soo marayo xamar u dhoofaya ama garow camood lagu shubay xididka loo geeyey oo daanka laga buuxiyo gawiska lagu fuugay saliiryooday waxaan ka baqayanayay toogtaane soo hadda maad garan dunidaba intaan joogay hadal ka sheegaya waxaan ugu necbahay taan ku yidhi wiil ha guursadee kolkii naagta aanu dooni jiray sidan ma moodayne qaroonna seedigay buu ahaa beerka lagu jiidiye kolkaan lacagta siinaya inanta weydiisay lacagta ha iska qaatay hadduu gabadha ii diido xariggaa la sheeg sheegayaa maba yimaadeen soo hadamaadka naagtuna wax daran bay ahayd samada loo qaadiye awal horeba way joogtoo geeri ma lahayne hala xidha qarbooshay ahayd dhimashadeedii soo hadamaadkaro yaa kollay suuxadin baa hayn jirtay wayga qariyeen haddii ay fayowdahay mindhaa'imo qasiiyeen iyadoo bugto igu lahaa wiil ha guursada ma garatay yaa yaa wiilkaygana anaa soo khastay maba jeclayn guri iga daaya waa kiilaha maalinaya fiide xaajada kolkaan dhowrayo dib u ilaaleeyey mindhaa sheekhii meherkaa dile waan la garanayey maad garan yaa askasta ima raadraadsagteen waygu dirayaan abidkoodba hay raadiyaan waan dafirayaa ama waan inkirayaa si tuug dukaan xaday tuuryada sidaan uga gabado maba yaqaaniine baqan maayo ruux kastaba way iska celiyaay soo hadda maad gaba yaa jeerkaansa yaraa waaniga orodka dheeraaye yaa badda inaan lugeeyaan rabaa oon dul cararaaye oon sida kalluunkii dabbaal cadan ku gaadhaayo xaggee laga soo qaban haddaan jawhar koru dhaafo soo hadda maad gaba yaa gargariidka waxaa igu wacan xadhiggay sheegeen dambi inaanan qabin cawralaan maragu haystaay horta ma garatay waanigii keliya markii ay anaagta ka hinaasayeen waanigii gabadha qoorgooda yaadiisa garanaysa ma garatay ninka mooday gabadha iga shukaansanaya maagtii waxaan idhi heede beledkan wax sheegsheedin iyo hadalla dhaadheer magaalada dad badan baa xanaaq jaad la iibsaday yaa basaska basaska hargeysa iyo taksigu way sudu nin huudheel gatana bacadlihii way su dudayaan haddaan dawladda hoose iyo ciidan kala gaadhin qumankiiyo xaraash la hadlayuunbaa ooda loo rogiyey anna waaba leexaday sidii juugta oo kale ee bulladan jeclabaa intaa loo sanqanayaa soo hadda maad garan yaa bulladan jeclaa yaa intaa loo sanqanayaa saajinkii i xidhay waa yaqaanaagta kii rabay iyagaas ooji ku qoray wuu dagaalamay bentooda weeye mindhaa way isirayaane macadaalad bay igu hayaan waa shirqooltaniye yaa waa shirqooltaniye ma garatay maxayse iigu taallaa hadda a gaadhiba sidee yaa aye so hadda maad garan ma garatay horta waanigii idhi yaa gabadhan jeclaadaba ragun baa loogu dawagalaya aniguna gartaydaan rabaa inaan cadaystaye fogosbaagta iyo sayjantaa luunta ii galaye dambiil dhagaxa jeeraan gurto lugayada isagoon dirir u qaashaysto oon dhowda kaga saar ballantayda nimankaa kharbay joojin mahayaa soo hadda maad garan yaa joojin mahayaane gaadhiyaashu way badan yihiin suuqa marayaae taksiga iyo laanrooballadu waxima yeelaane kuwa dawladdana fiidkiiba meel la dhigayaa sayjantadase waa necada iyo kii kaxaystabe soo damaad garan nusu saaco gabadhaa jira balaad u sheekaysi adigoo waddadaas sii socday kaa hormarayaane dabeedna way la tegayaan sidii macaawistoodii ma garatay gurigii cidi joogin baad aaga wareegtaa ee meecaad waxaan uga bariyay iyo weliga dhoodaane canshuur badan in lagu zorriyo kaambiyaalada taraafiguna inay maanti boqol ganaaxaale horta ma garatay waaniga idheele horta gabadha baadiye joogtoo kaba maas bagagac bagagaclido baarashuuda yadaa iyo basbada oo saxkayda oo lafoodiyo dhawaan iyo go-on buluuga ama boore iyo gacmaha caawiga buuxa reerkoodu ku dugo isbanaanadinaysa oo dhexda buurana doonta dhacada booda kusoo habaacuga iskaga jiiday oo barooq doonatay saako behel maar ka guraysa ama baadiha loodiya baraarkii lumay doontay ama reerka u baahan hawsha waa boqolkaada wax ka baylahatiraysa weli goor barqadiyaa ma iska soo horbaxdeen oo ma badidisa aayir geed markaa baxayoon bidhaanta kaa qalinay adigu badbirsa uyara baashaa kale jabayaan maysaga taagtay qosta laanta ku beedan intuu baarka goosta caday dheer buladaysay sidii uu baqanayo boorka hoosiya ciidun bilaash maysaga dhowrsay labaad kale xishoonaysaa hadda waxaad ma taqaan dadku waa isbartay ma reerkii berigii iyo balligii u dhawaayo beelihii baatii laakiin waxaa loo buuxo aan ciyaarta la boodo badan see u qaban iyo hadal beenta ka fiican runna aan bar ku yeelay ma isku buufin jirteen oo ma isku buufin jirteen jawbi xaajada ma bilowday idinkoo war bislayno dantiinii boganin oo bacdii qoraxdiina idin baabi'iyey oo dartiin gaadhay harraad hooyadeed bulacis oo ina seed bukootay in ragbaasha ka raacay ka baaraysa dhulkaas ma ka baaqday agdii neef laayo ruuxba gees ma u booday burja ma garatay hadda haddaa joogto bartaasoo baydin weyda naftaada gabadha way iska booyi oo yaxyaxbay isla bootay hooyadeedna baroor iyo intay buuqaya qeelo beerihii ku dhex turtay dadna soo kiciyaan baa rag barbaar la yidhaahdo buuridooda cadyaabto buriya tuuriya haystiyo odayaal wada boosoo rangool bixi haysto orodka kaa badin ayaa kugu soo bixi doona ma garatay dagaal bay kugu boobi oo baqda kaaga saaro madaxa kubashaaba beriiska kaa dhigayaan haddaadan baxsan soo ku baabi'i maysid ma garatay gabadheed baadiyaha sidaa weeye kowdhe gabadhii beled joogta iyana waan badiyay aan wax kaaga bayaasha basariga dhaweyso iyadoo buufta ku hayso bootax soo marsatay oo timaha buul ka dhigtay oo buurtay oo kor u yooday oo dharka boodada geysay oo lugahoo dhan barnaysay oo bari weyn isu yeeshay oo boorsadeeda yarayna bidixdaa ka lulaysa heedhe goor cadceedda basgashay habeenkiina bilowday intaad baash karacday hoostaa mooga yar daaqday laamigaa barbarkiisa ma bashkaxin jirteen oo ma bashkaxin jirteen tartiib ma garatay baryo ay qari qarinaysiyo ma u baydhay shaxaad hadda waxay dhan la taqaan filim bee laa waay abow beesa ma haysto lacagtaa bixi doonta beyteen baa ka dhimay biyo aado qabow iyo labo filimku waa kala baaday kolku jooga banaadir bareegka maysugu taago bidaxda mooga degtay nimankii bixinaya mooga qaaday biliyeti intaad baaqay sugaysay nin kale oy bartaqini baashu un makaracay bidhaanteedba mogeysay alla xaday qabatay soqatamaad kale shaniibadii barsankeeda oo dadku aada uga buuxa ma ka baadhay dabe ma kugu buuqeen dadkii kani waaba mid baaba ma madaxu ka bukaa ma baadi baa ka hadlay ma biil buu ka dhigay mala waa umbaryaakiyo bootaanihii ma isjeeda soqatamaad kale ciil adoo labesta madaxii ku ballaadhay filinkii bogan maysa halkii mooga baxay balaayadii ku dhamaysay bahashii ku cintay berrina mays aragteen baryadii baaday soo hayde baahi waaba mid baaba barada naga bay nabanaya dariiqa berigu iyo qiimiyo dafiraad ma u booday haddaa isla buusto oo beerkaa feer kaga jiito ay markaa dhiig yar gutaacdan bila isbaadhulka joogo barabaallo qoraya sidaa ma u baqatay soodabaadka haddaba beledkan meelha isugu bidhaantooda koreetiyo bilicdooda ha eegina juud waa kuwa baadfarashayna lahayn barakayna lahayn dhulcan bayna ahayn adeerow iskaga bay hadda haddada ka baydh kulligood isku biirto orod meelun ku buuxisa baan berigii kalena waanigii anigoo heesaya markaan gabadha jeclaa waanigeed
أصبح الصبح حقي تكتي يا غفاش الأدوية ذا ظهرت مقلوبك وقاجولي وتحمل الأسقر نفسك دونتي بم بم بم أنا أريد أن تمع أمك يرتع أين بيتكم قريقنا ماذا أيدانا عجوزة العظيمة رجلك الرفيعة سيدة الدجاج الله الله مدعني وفيت أنا بيلا تونا كيف أصعب فيها جمال عبد الناصر واو توتي لما كنا تراس دور كانو إيا تونجا ويجي نوتي الله بوكو بيكونا كما كرو كديلو واو توتي لكونا كلينا بركينك وارد Ruuna guurda normaal digdig ama sagaar waadan gabadha caashaqadeehe waa aniga idhi maxaan gabarhku dareeyey maxay qoladii furaashay intaan qaad guriga keenay maxaan qayeelaadu saaray habeenkii maxaan la qooqay aroortana baajiroday maxaan duurkii qawaafay jidkaygii qada ka waayey maxaan qatalmay qamuyo dibnaha isqaniinay